Just search for VOA Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaco ah bisha juunna waa sagaal iyo labaatan sanadka labada kun laba iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah hay-adda yunisef oo sheegtay in ardayda dugsiyada magaalada jigjiga ay ka caawin doonto cuntoquudin si looga baaqsado nafaqadarro xilli abaaro ba'ana ay ka jiraan gobolka abaartu waxay saameyn weyn u geysatay iskuulladii oo iskuulla ku dhow kun iyo sideed boqol baa ay saamaysay oo ilaa kun iyo afar boqol iyo wax ka badan ay xidhmeen tirada ardada ee iskuullada ka baxday ama aan dhigan abaarta darteed waxay kor u dhaafaysaa ilaa shan boqol oo kun oo arday marka waxaan ka wada hadalnay in dowladda iyo hay-adda unisef ay ka wada shaqeeyaan sidai ardadan dib lagu soo celin lahaa iskuullada
rayla odinga oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada kenya oo sheegay in haddii la doorto uu furi doono xadka kenya iyo soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale oo caalami ah ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka turkiga ayaa ugu dambayntii u oggolaaday dalalka finland iyo sweden inay ku biiri karaan isbahaysiga neto kadib markii ay saddexdaani dal ku heshiiyeen in mid walba uu dhowro amniga midka kale arrintan ayaa soo gebagabaysay toddobaadyo mixno ku noqday dalalka ugu tunka weyn xubnaha isbahaysiga neto kuwaasoo walaac ka haystay dhaawac soo gaari karay midnimada gaashaanbuurtani xilli uu socdo duulaanka uu ruushka ku waday ukrain isbahaysiga is-hortaagga uu turkiga ku sameeyey xubinimada dalalka finland iyo sweden ayaa ka dambeysay kadib markii ay ankaro ku eedeysay dalalkaasi dhaca waqooyiga yurub in ay taageeraan maleeshiyada kurdiyiinta turkiga turkigu wuxuu sidoo kale ka caraysnaa cunaqabatayn dhanka hubka ah oo ay saareen finland iyo sweden xogeyaha guud ee isbahaysiga neto ayaa sheegay in heshiiska saddex geesoodka ah ee dhex maray turkiga finland iyo sweden ay qeyb ka yihiin in sweden ay xoojiso codsiyada turkiga uu ku rabo in loogu soo gacangeliyo dadka looga shakiyo inay ka tirsan yihiin ururada hubaysan ee kurdiyiinta ee mamnuuca ka ah turkiga madaxweyne biden iyo ra-iisul wasaare boris johnson ayaa soo dhoweeyey ogolaashaha turkiga ee xubinimada sweden iyo finland ee isbahaysiga neto saraakiisha gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in maxkamad heer federaal ah ay dembiyo kusoo ogtay laba muwaadin oo u dhashay dalka mexico kuwaasoo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen dhimashada ugu yaraan koob iyo konton qof oo muhaajiriin ahaa oo looga dhex tegay baabuur xamuul oo xidhan oo lagu soo geliyay gudaha maraykanka muhaajiriinta ayaa ku caburmay qeybta konteynerka u eg ee baabuurka lagu soo qaaday taas oo ay saraakiishu sheegeen inay keentay dhimashada tirada badan saraakiisha amniga gobolka texas ayaa masiibadani ku tilmaamay tii ugu khasaaraha badnayd ee la xiriirta muhaajiriinta ka imanaya mexico iyo ameerikada dhexe ee abid ka dhacdo gudaha maraykanka muhaajiriinta masiibadani ku dhintay ayaa sagaal iyo soddon ka mid ahay ay ahaayeen rag halka laba iyo toban kalena ay yihiin dumar intooda badani waxay ka soo jeedaan mexico baabuurkii ay la socdeen oo meel cidlo ah looga tegay ayaa laga helay dhul warshadaha ay ku badan yihiin oo ku yaala nawaaxiga magaalada san antonio ee gobolka texas dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qeybaha inooga harsan idaacaddeenna saaka iyo caalamka halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a aan ku bilownay ra-iisul wasaarihii hore ee kenya islamarkaana ka mid ah murashaxiinta xilka madaxweynaha kenya raila odinga oo dhowaan booqasho ku tegay gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa ballan qaaday in haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha uu dib u furi doono isu socodka iyo ganacsiga xadka wadamada soomaaliya iyo kenya raila odinga ayaa sidoo kale sheegay in soomaalida ka soo jeeda gobolkaasi ay adeegyada ay u baahan yihiin ee dowladda ay ka heli doonaan deegaanadooda warbixintan waxaa nairobi ka soo diray waryaheena khadar maxamuud xare
na ustawi na inawezekana
guud ahaan dalka kenya waxaa si xoogan oga socda ololaha doorashada madaxtinimada kenya oo lagu wado inay dalka ka dhacdo sagaalka bisha sideedaad ee soo socota meelaha ay musharaxiintu ololaha doorashada ka wadaan waxaa ka mid ah gobolka waqooyi bari raila odinga ra-iisul wasaarihii hore ee kenya sidoo kalena hadda ah hogaamiyaha xisbiga azamiyo ee u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha dowladda kenya ayaa xili shalay uu safar ku tegay gobolkaasi arrimihii uu ka dhawaajiyey ee aadka u soo jiitay dhagaha soomaalida kenya waxaa ka mid ahaa in haddii uu xilkaasi ku guulaysto uu dib u furi doono ganacsiga xadka labada wadan ee soomaaliya iyo kenya kaasoo xirnaa ku dhowaad soddonkii sano ee lasoo dhaafay haddaba maxay tahay muhiimadda ay soomaalida iyo guud ahaan shacabka labada wadan ee soomaaliya iyo kenya ay u leedahay in dib loo furo isu socodka ganacsiga iyo midka dadka ee xadka labada wadan su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdicasiis axmed saylici oo ka faallooda arrimaha kenya
haddii la furo ahamiyad weyn bay leedahay siduu ka dhawaajiyey inuu haddii xuduudka laisku furo waayo waa waxaan sugaynay dadka waxaa la kala faa'idaysanayaa xagga ganacsiga bulshada oo integrations oo isdhex soconayso iyo ummaddii hataa isgaranaynoo isbarto runtii waxay ahamiyad weyn u tahay labada dal in xuduudka ay isku furtaan waan la kala faa'iideeya kenya waxaa ka jirta sare u kac dhinaca nolosha iyo noocyada kala duwan ee maciishadda raila odinga ayaa ballan qaaday inuu wax weyn u ka qaban doono dhibaatooyinka dhinaca nolosha ah ee ka jira kenya waxaa kale oo uu sheegay oo one of his manifestoskiisa ka mid eh inuu boqolka beri oo xafiiska hayo in uu nolosha waddankan kenya oo kor u kacday inuu nolosha dhimi doono qiimaha xagga nolosha ee as-aasiga sida cuntada raashinka la cuno oo ka mid tahay oo qaaliya inuu dhah dib baan u fiirin doonnaa boqolka berina inaan raashinka dib u dhigi doonno qiimihiis oo waxyaalaha ololihiisa kaambeynka ka mid tahay marka ma dhici kartaa sidii ay horey u ballanqaadeen siyaasiyiin hore oo kenyaan ahaa oo xilkan soo maray oo u tartamayay in ballanqaad inta la sameeyo haddana aan waxba laga qabanin runtii waa siyaasi laakiin odaygan waa nin rugcadaeh waa nin siyaasi ah waa nin hadaf leh uu ka duwan yahay siyaasiyiinta kale hadda waagi horay waagu markuu ahay ra-iisul wasaaraha dowladdiisa wuxuu asaga uu rabay uu fuliyey qayb ka mid ah maadaama u wada fulin haddana waxaan ka rajaynaynaa hamigiisii maadaama uu ballantao dhan wala fulin doono laakiin waxaa as-aasiga nolosha inuu fulin doono haddana shalayto markuu joogo gobolka waqooyi bari wuxuu ku daray si khaasa gobolka waqooyi bari in uu waxyaalaha as-aasiga nolosha sida waddada xuduudkoo la furo baasaboorka horaan migrationka baasboorka laga qaadanaya gaarisa waagii asaga ku jira uuna keenay inuu haddana xafiis dib ugu soo celin doono oo reer gaaris baasboora ka qaadan doonaan oo loo imaan doono nairobi so waa waxyaalahan sugaynay soomaalida dalka kenya ayaa u kala qaybsan labada xisbi ee ku loolamaya doorashada madaxtinimada kenya ee kale ah xisbiga u d a ee uu hogaamiyo william ruuto madaxweyne ku-xigeenka dowladda kenya iyo xisbiga kale ee azamiyo ee uu hogaamiyo raila odinga
haatanna jigjiga wafdiga uu hogaaminayay iskuduwaha gurmadka degdega ah ee hay-adda unisef bed mansfield oo booqday magaalada jigjiga ayaa madaxda deegaanka kala hadlay xaaladda abaarta ka jirta deegaanka saameynta ay ku yeelatay nolosha bulshada gaar ahaan waxbarashada saraakiisha unisef ayaa sheegay in dowladda ay ka caawin doonaan barnaamijka quudinta ardayda dugsiyada si looga hortago nafaqadarro ama in qaar ka mid ah ardayda ay ka haraan waxbarashada warkan waxaa magaalada jigjiga ka soo diray waryaheena maxamed cabdiraxmaan gaata wafdi uu hogaaminayay isku duwaha gurmadka degdega ah hay-adda unisef bet minsfield islamarkaana fadhigiisu uu yahay magaalada nairobi ee waddanka kenya ayaa soo gaaray xarunta dowladiyahka soomaalida ee magaalada jigjiga waxayna wafdigani kulan la qaateen mas-uuliyiinta dowladiyahka soomaalida iyadoo kulankana lagaga wada hadlay xaaladda abaaraha ka jira deegaanka saamaynta ay ku yeesheen nolosha bulshada maadaama weli ay jirto saamaynta abaarta waxayna mas-uuliyiintani hay-adda unisef sheegeen in ay dowladda ka caawin doonaan ka hortagga nafaqadarrada gaar ahaan barnaamijka quudinta ardayda dugsiyada deegaanka si ayna ardayda uga hadhin waxbarashada haddaba kulankan markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay la taliyaha madaxweynaha dhanka arrimaha biniaadantinimada axmed ismaaciil
waxyaabahan ka wada hadalnay waxaa ka mid ahaa waa si guud xaaladda abaarta iyo sidii looga jawaabi lahaa si gaara waxaan uga wada hadalnay sidii looga jawaabi lahaa ama loo dhimi lahaa nafaqadarrida oo waxaa beryaha abaarta darteed kor u kacaysay sidoo kale waxaan ka wada hadalnay sidii ay taageero uga geysan lahaayeen qaybta waxbarashada abaartu waxay saameyn weyn u geysatay iskuulladii oo iskuulle ku dhow kun iyo sideed boqol ba ay saamaysay oo ilaa kun iyo afar boqol iyo wax ka badan ay xidhmeen tirada ardada ee iskuullada ka baxday ama aan dhigan abaarta darteed waxay kor u dhaafaysaa ilaa shan boqol oo kun oo arday marka waxaan ka wada hadalnay in dowladda iyo hay-adda unisef ay ka wada shaqeeyaan sidii ardadan dib loogu soo celin lahaa iskuullada sidii mashaariicyo taageera iskuullada oo sida sida quudinta oo kale ay ka mid yihiinna looga wada shaqeyn lahaa waxaan kaloo ka wada hadalnay kor qaadidda biyaha biyuhu inta badan waa waxyaabaha abaartu marka ay timaado salka ah saameynta weyn keensada marka in ay dowladda kala shaqeeyaan qorshaheeda ku aadan sidii loo kordhin lahaa tirada ceelasha ee deegaanka laga qodayo iyo kor uqaadidda biyaha marka si koob waxaan ka wada hadalnay sidii loo adeegi lahaa xaaladda nafaqadarrida sidii waxbarashada kor loogu qaadi lahaa iyadoo ardadii iskuullada ka baxay abaarta darteed dib loogu soo celin lahaa iyo in biyaha welbiyoodyada ceelasha biyaha kor loo qaado si dadka maxalada biya loo gaarsiin lahaa isku soo wada duubo muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa deegaanka booqasho ku imanayey wufuud kala duwan oo isugu jira hay-adaha deeqbixiyaasha caalamka safiiro wasiirro ka socda dowladaha reer galbeedka kuwaasi ujeedkooda imaatinka deegaanka ay ahayd siday ugu kuurageli lahaayeen abaaraha ka jira deegaanka si markaas ay uga qayb qaataan doorkooda waxayna kulamo la yeelanayeen mas-uuliyiinta dowladda oo faahfaahin ka siinayey saamaynta abaarta ay ku yeelatay nolosha bulshada deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa washington dowladda turkiga ayaa ogolaatay in dalalka sweden iyo finland ay ku soo biiraan xulifada nato tallaabadan oo soo afjartay cabsi ay xubnaha nato ka qabeen in wejigabaxnimo ay kala kulmaan shirka isbahaysiga uga furmaya dalka sbain warbixin gaar ah oo ku saabsan arrintan waxaa london inooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
warwar iyo raja ayay qabeen dalalka finland iyo sweden oo turkiga ku adkeeyo dhinaca kale maadaama oo ay dalalka kale ee xubnaha ka ah xulifadani isku raaceen in ay ogol yihiin in ay stockholm iyo hersegni kusoo biiraan ururka rajo weyn ayay qabeen xaalku waxa uu taagnaa haddii ay dhacdo laakiin iminka waxa uu isu bedelay goorma ayay kusoo biirayaan kadib wadahadallo heer sare ah oo ay yeesheen madaxda saddexda wadan ayaa xogayaha guud ee ururka neto jenis stoltenberg waxa uu sheegay in la gaadhay heshiis wadada u xaadhaya finland iyo sweden inay si rasmi ah ugu soo biiraan xulifada neto heshiiskanna waxa uu ku tilmaamay mid taariikhiya dagaalka uu ruushka ku qaaday ukrain ayaa bedelay labadaasi dal siyaasadii ay weligood qabeen ee ahayd dhexdhexaadka iyaga oo u arkay inaan la qiyaasi karin tallaabooyinka uu qaadi karo madaxweyne putin gaar ahaan finland oo xuduud dheer la leh ruushka heshiiska wadamada xulifada kuwa ururka neeto haddii dal ka mid ah dagaal lagu qaado waxay ku khasban yihiin inay kaga jawaabaan howlgal milatary maxay haddaba uga dhigan tahay inay labadaasi dal bilaabaan qorshaha ay ugu biirayaan xulifada neeto sidee ayay ise shacabkooda u arkaan arrinkan oo ay madaxdooda guul ku tilmaantay su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed cawad oo ah falanqeeyo degan magaalada gotemberg ee dalka sweden cabdixaafidow shacbiga labadan dal ee finland iyo swedhenba guul weyn ayay u tahay xilligan in ay bilaabaan qorshihii ay si toosa ugaga mid noqon lahaayeen ururka naata iyagoo hore u codsaday balse uu turkigu hor istaagay arrimo la xidhiidha siyaasad iyo xurgufo hore dalalkan u dhex maray waxaa xusid mudan in baarlamaanada labadan dal ay horey cod aqlabiyada ugu ansixiyeen sidii ay uga mid noqon lahaayeen amaba ay ugu biiri lahaayeen ururka nato balse geesta kale waxaan la inkiri karin oo jira in dad kasoo horjeeda kubiiristaanka labadan dal in nato ay ku biiraan ay jiraan siiba dalka sweden oo kale waxaa muuqday ilaa markii ay sweden codsatay kubiirista nato inay jireen dhalinyaro ku banaanbaxay caasimada stockholm kuwaas oo badiba u janjeera bidixda fog oo ka cabanayay kubiirista xiligan sweden ee nato inay tahay mid lagu degdegay dhalinyaradaas waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid ah in sweden milatarigeeda oo la yidhaahdo neutral military ama military dhexdhexaada lagu yaqiinay sida sweden aanay ka qayb qaadan dagaaladii labaad iyo kuwii koowaad ee adduunka islamarkaana colaadaha iyo arrimaha kale ee dunida ka taaganna badanaa inay dhexdhexaad ku noqoto lagu yaqiinay balse haatan in nato ay ku biirto ay tahay arin sweden markaasi colaad u horseedi karta sida ay dad badan oo ka mida kuwa kasoo horjeeda ay aaminsan yihiin haddana waxaan geesta kale la inkiri karin in tan iyo dagaalkii ukraine markii ruushku ku qaaday in arrimo badan ay wax badan iska bedeleen oo dalalkani ay amnigooda u baqeen maadaama ruushka ay xuduud la leeyihiin mid dhuleed iyo mid badeedba xulifada neeto marka dal ku soo biirayo waa inay dhammaan wadamada xubnaha ka ahi ogolaadaan madaxweyne erdogan waxa uu ku hanjabay markii hore inuu ishortaagi doono qorshihii ay labadaasi wadan ku dalbanayeen xubinnimada isagoo ku adkaystay inay ka noqdaan halka ay ka taagan yihiin jabhadaha la dagaalama turkiga oo ay cankara u aqoonsan tahay argagixiso dhowr toddobaad oo ay wada hadallo socdeen iyo salaasadii oo saddexda dal hogaamiyayaashoodu ay yeesheen kulan heshiiskan ayaana la gaadhay turkiga ayaa sheegay in loo ogolaaday dalabkoodii si buuxdana ay wadamadani ula shaqayn doonaan haddaba dalabkaasi maxuu ahaa maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degana magaalada leesta ee dalka britain ayaan su-aashaasi weydiiyey cabdixaaf jawaabta kooban waxaa weeye sweden iyo finland labadaba way tanaasuleen waxayna ogolaadeen in ay cunaqabatayntii military ee difaac ee horey ay u saareen turkiga in ay ka qaadaan waxaa kaloo ogolaadeen kooxaha kurdiyiinta ee p k k iyo taageerayaasha wadaad fatxullah guulen kuwaasoo turkiga lagu aqoonsan yahay argagixiso in ay kusoo rogaan xayiraad dhaqdhaqaaqoodana ay xadidaan si aynan waxyeelo ugu geysanin turkiga haddaba waxay doonayaan inay wax ka bedelaan sharciyadooda taasoo u saamixi doonto in ay xiiriyaan heshiiskaasi dhinaca kale waxaa heshiiskan dabada ka riixaya maraykanka waxaana la filayaa in madaxweynayaasha erdogan iyo biden ay kulan foolka fool ah yeelan doonaan waxyaabaha ay u badan tahay inay ka wada hadli doonaanna waxaa ka mid ah inay washington ogolaato in turkiga laga iibiyo diyaaradihii dagaalka ee f oo uu madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump joojiyey maanta ayay soddonka wadan ee xubnaha ka ah xulifada neeto si wada jir ah usoo saareen qoraal rasmi ah oo ay finland iyo sweden si rasmi ah ugu casuumayaan qorshaha dalbashada xulifada neeto erdogan ayaa heshiiska ku tilmaamay guul moscow tallaabo noocma ah ayay qaadi doontaa xulifada neeto isha ayay ku haysaa cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
haatan kanada dadka uu dakhligooda hooseeyo ee gobolka ontario ee dalka kanada oo soomaalida qaar ay ka mid yihiin ayaa ka cabanaya korarka qiimaha kirada guryaha dowladda gobolka ayaa xili sii horreysay joojisay lacag kordhinta sanadlaha ahayd taasoo hadda meesha ka baxday xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan noo soo diray
guud ahaan nolosha ayaa ah mid sii adkaanaysa sanadba sanadka ka dambeeya balse dadka uu dhaqaalahooda hooseeyo ee gobolka ontario oo soomaalidu ay ka mid yihiin ayaa si gooniya uga cabanaya kirada guryaha oo sanadba sanadka ka dambeeya sii kordhaya dowladda gobolka ontario ee xisbiga conservative-ka ayaa markii ugu horreysay ee la doortay waxay meesha ka saartay sharci xakameynayay kirada guryaha taasoo sababtay inay cabasho ka muujiyaan dadka deegaanka xisbiyada mucaaradka ayaa xilligaasi kasoo horjeestay arrinkaasi soomaalida badankood waxaa lagu tiriyaa dad xoogsato ah oo uu hooseeyo dakhligooda taasoo ay usii dheer tahay taageero dhaqaale oo ay u diraan soomaaliya marka dhanka kale laga eego badankood uma sahlanaa iibsashada guryaha iyagoo ka cararaya lacagaha dulsaarka sidoo kale qoysaska soomaalida ayaa ah kuwa ballaaran oo inta badan u baahan saddex qol iyo ka badan ayaan yuusuf ayaa aaminsan in korarka qiimaha guryaha uu saameyn gaara ku leeyahay hooyooyinka keligood ubadka korinaya guryaha maalin maalin ka dambeysa waa kasii daraysaa haddadan hal qol waxaa lagu ijaaraa kuniyo shan boqol iyo kuniyo lix boqol waagii hore wuxuu ahaan jiray sagaal boqol ama toddoba boqol ama sideed boqol hadda marka hal qol kun iyo lix boqol lagu ijaaro hooyadaas way dhibtoonaysaa hooyadaasna markay lix caruur qabto ninka maba u ogolaba inay ijaarato hal qol iyo laba qol hooyadaasna hadday caruurta keligeed haysato ama lacag yar ay qaadanaysana ma awoodo inay guri weyn ay ijaarato marka waxay nafsada ku qasbaysaa hooyadaas inay gelina ay shaqayso gelina caruurta la joogto islamarkaanana caruurtaa ka dayacmayso oo hadhow dhibaatooyin fara badan kasoo gaaraan ama ha noqdeen caruurta inay dowladda kala wareegto ama ha noqdeen caruurta intay bannaanka u baxaan inay gaangada ay ku biiraan cabdirashiid xasan xirsi bakin oo muddo degan magaalada toronto ayaa sidoo kale ka waramaya qiimaha korarka kirada guryaha runtii wadankaana waxaan deganahay soddon iyo shan sano ayaan deganahay marka runtii weligay aan lahayn tanoo kale noo soo marin oo sida hadda guryaha ay u yihiin wax qaaliah aan la goon karin oo aad iyo aad qaali u ah marka runtii afarajkii loogu talagalay guryuhu waxaa loogu talagalay ilaa kun kun iyo boqol inayna ka badan maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya laba kun oo dollar marka sbeshal haddaan nahay annaga soomaalida waddankan deganna inkamkano iska yaraa marka runtii dhib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha walaaca dadka gobolka ka haysta arrimaha korarka kirada waxaa sii kordhiyey kadib markii bishii januari ee sanadkan uu meesha ka baxay qorshe dowladda gobolku ay soo saartay sanadkii labada kun iyo labaatankii kaasoo farayay milkiilayaasha guryaha inaysan wax lacag kordhina ku samayn karin covid sagaal iyo toban dartiis maadaama dadka dhaqaale ahaan uu xanuunku aada u saameeyey laakiin khubaradu waxay sheegayaan in milkiilayaasha guryaha ay sanad walba kordhin karaan ilaa hal dhibic laba boqolkiiba taasoo qofka degan ay ku ogeysanayaan muddo sagaashan cisho ah ka hor kordhinta kirada dhanka kale khubaradu waxay sheegayaan marka la eego qiimo dhaca ku imaanaya lacagta iyo nolosha oo sii qaaliyoobeysa milkiilayaasha guryaha ayaa laga yaabaa in sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka ay sameeyaan qiimo kordhin gaaraysa lix dhibic laba boqolkiiba taasoo haddii ay dhacdo culays ku noqon doonta dadka reer ontario dowladda federaalk ayaa ku celcelisa inay gacan ka geysanayso wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dadka gobolka oo guryeentu ay qayb ka tahay in ka badan afar bilyan oo dollar ayaa shanta sano ee soo socota loogu talagalay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka guryaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ahna wasiirka maaliyadda christia freeland ayaa xilli sii horreysay ka hadashay arrinkan mar ay soo bandhigaysay bajedka dowladda ee labada kun iyo labaiyo labaatanka iyo labada kun iyo saddex iyo labaatanka christia freeland waxay tiri waxaan rabaa inaan caddeeyo in qorshaheenna uu yahay mid macquula marka ay timaado guriyeynta waxaan taasi ka sheegay ayay tiri baarlamanka markii aan ka hadlayay guriyeynta waxaan u sheegay kanadiyanka inaysan jirin ayay tiri xal deg deg ah oo dhahaya biri qof walba oo kanadiyaana wuxuu guri ka heli karaa meesha uu doono inuu ku noolaado taas way fahmi karaan dadka kanadiyanka ah waxay kaloo dadka kanadiyanka iyo dowladduba ay fahmi karaan ayay tiri in dal ahaan ay tahay inaan la nimaadno wadooyin aan ku dhisayno guryo badan dad badan ayaa rumaysan in arrinta ku saabsan guryaha sii qaaliyoobaya ay tahay inay si wada jir ay wax uga qabtaan dowladda federaalka tan gobolka iyo tan magaaladan toronto xuseen nuur xaaji v o a toronto
mahadsaned xuseen goordho waxaa idinku soo maqan heestii aan idinkugu talagalnay saake balse aan idinkugu celiyo qodobka qodob ka mid ah wararka caalamka kuwooda ugu waaweyn saraakiisha gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in maxkamadda heer federaal ah ay dembiyo kusoo ogtay laba muwaadin oo u dhashay dalka mexico kuwaasoo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen dhimashada ugu yaraan koob iyo konton qof oo muhaajiriin ah oo looga dhex tegay baabuur xamuul oo xidhan oo loogaga soo qaaday dalka mexico laguna soo geliyay gudaha maraykanka muhaajiriinta ayaa ku caburmay qeybta konteynerka u eg ee baabuurka lagu soo qaaday taasoo saraakiishu ay sheegeen in ay keentay dhimashada saraakiisha amniga gobolka texas ayaa masiibadani ku tilmaamay tii ugu khasaaraha badnayd ee la xiriirta muhaajiriinta ka imanaya mexico iyo ameerikada dhexe ee abid ka dhacdo gudaha maraykanka muhaajiriinta masiibadani ku dhintay ayaa sagaal iyo soddon ka mid ahi ay ahaayeen rag halka laba iyo toban kalena ay yihiin dumar intooda badani waxay kasoo jeedaan dalka mexico baabuurkii ay la socdeen oo meel cidlo ah lagaga tegay ayaa laga helay dhul warshadaha ay ku badan yihiin oo ku yaala nawaaxiga magaalada san antonio ee gobolka texas waa tahay dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada heestani ay ku luqeyneyso fanaanada caashe cabdumalik
heestaasi daadooy iyo dal nuurshe oo ay ku luqeynaysay caashe cabdow ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuur dhanka farsamada waxaa iga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulanti dambe waa bahda v o a oo isku duuban oo idinleh sidaa iyo subax wanaagsan